halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com ramadaan wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo sabti ah lixda bisha abriil ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka idaacaddeenna subaxnimo oo waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar saacadda afrikada barina waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo badhkii subaxnimo qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah roobab dabaylu wata oo ka da'ay jigjiga kuwaas oo khasaare badan u geystay guryo kala duwan abbaara shantii galabnimo laga bilaabo ilaa ku dhowaad siddeeddii fiidnimo waxaa magaalada jijigeen ka da'ayay roob weyn kaasoo meelaha qaar duufaan iyo dabayl laha meelaha qaarna runtii dhagaxyaale lahaa wuxuu geystay saamayn hantiyad buu geystay xaafado badan oo magaalada ka mid ah iyo biyahaasi galeen gaar ahaan meelaha togagga ku dhow
sidoo kale waxaad maqli doontaan laamaha amniga oo gacanta ku dhigay eedaysanayaal dil ka geystay magaalada laascaanood waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ka hadlaysa qaar ka mid a cuntooyinka xilliga ramadaanta ee ay dadweynaha reer hargeysa qaarkood ay ku suxuurtaan maraykanka oo cunaqabateenno ku soo rogay shirkado ruush ah iyo kuwo afrikaan ah xilli uu sare u kacay loolanka u dhexeeya reer galbeedka iyo ruushka khasaare weyn ayaa soo gaadhaya maraykanka haddii ruushka uu kala wareego qaaradda afrika waxa koowaad ee uu waayaana waxay noqonaysaa hogaamintii uu maraykanku caalamka hogaaminayay dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeeyey waayo afrika waxay ka kooban tahay afar iyo konton dowladood oo dhammaantoodba taageeri jira mowqifyada maraykanka marka laysku yimaado fagaaraha caalamka
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan markii hore marka horese waa warkii dunida maalin kadib markii uu digniinta soo saaray madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ee ku saabsanayd in uu isbeddel ku samaynayo siyaasaddiisa ku aadan israa'iil haddii aanay wax ka bedelin habka ay dagaalka u qaadayaan gaar ahaan in ay oggolaadaan gargaarka bini'aadannimo in la geeyo marinka khaza ayaa israa'iil waxay ku dhawaaqday in ay fasaxayso gargaar dheeri ah oo la geeyo khaza iyo in ay shaqada ka fadhiisisay laba sarkaal oo ku lug lahaa weerarkii lagu dilay toddobada xubnood ee samafalayaasha ah baadhitaan ay sheegeen in ay sameeyeen ciidamada israa'iil ayay ku sheegeen in labada sarkaal shaqada looga fadhiisiyey kadib doorkii ay ku lahaayeen weerarkaasi gaar ahaan in ay aqoonsan kari waayeen gaadiidka samafalka ee lagu dilay toddobada xubnood iyaga oo sheegay in ay aaminsanaayeen in ay ku dhuumanayeen gaadiidkaasi ciidamo ka tirsan xamaas i d f ayaa sheegtay in howlgalka loo fuliyey habbaal marsan nidaamka maamulka ee u yaala ciidamada israa'iil xog ururin uu baahiyey xafiiska qaabilsan daroogada tubaakada hubka fudud iyo waxyaabaha qarxa ee maraykanka ayaa sheegay in muddo shan sano gudahood ah in suuqyada madow ee maraykanka lagu kala iibsaday hub fudud oo gaadhaya ilaa siddeed iyo lixdan kun oo shay kuwaas oo ay iibiyeen dilaalin aan sharci haysani kuwaas oo aan looga baahnayn in ay sameeyaan baadhitaan ku aadan qofka ay hubka ka iibinayaan afar iyo konton boqolkiiba oo ka mid a hubkaas sharci darrada ah waxaa la kala gudbiyey intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo toddobiyo tobankii ilaa labada kun iyo koob iyo labaatankii sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee maraykanku qaar ka mid ah hubka suuqyadaas madow lagu kala iibsaday ayaa loo adeegsaday ilaa saddex boqol iyo siddeed iyo lixdan toogasho waxaana adkaatay in baadhis lagu sameeyo cidda hubkaas adeegsatay maadaama laga iibsaday dilaaliin aan haysan laysan kuwaas oo aan looga baahnayn in ay kaydiyaan xogta dadka ay hubka ka iibinayaan warbixintan ayaa sheegtay in qaybo badan oo hubkaas ka mid ahi in uu gacanta u galay dad hore dembiyo loogu helay kuwaas oo aanay ahayn in ay hubkaas helaan dhegeystayaal intaas waxay nagay warkeennii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda ramadaan wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan meelo badan oo ku yaala dowla deegaanka soomaalida waxaa ka curtay roobabkii guga waxaana wararka ka imanaya magaalada jigjig ay sheegayaan in uu halkaas ka da-ay roobab xooggan kuwaas oo khasaare badan soo gaadhsiiyey guryo badan haddaba wariyaha v o a ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata ayaa warbixintan ku eegaya waxaa inta badan ka curtay roobabkii guga guud ahaan dowladeegaanka soomaalida haddaba inkastoo ay bilow yihiin roobabkani guga haddana waxaa jirta inay khasaare geysanayaan magaalada jigjiga ee caasimada dowladeegaanka soomaalida waxaa ka da-ay roobab mihigaan ah habeennimadii jimcaha kuwaasoo geystay khasaare islamarkaana ay ku barakaceen boqolaal qoysas danyar ah kadib markii ay xaafadahooda ay galeen daadad xoogan ilaa iyo hadda ma jiraan dad ku dhintay roobabkani balse waxaa jira inay saameyn ku yeesheen dad badan oo magaalada ah kuwaasoo u badan dadka danyarta ah oo ay xaafadahooda dumiyeen daadadka ka dhashay roobabkani sidoo kalena ay u keeneen barakac haddaba maamulka magaalada jigjiga iyo xafiiska maarinta khataraha musiibooyinka dowladeegaanka soomaalida oo iskaashanaya ayaa waxay gaarsiiyeen sagaashan qoys oo ka mid ah dadkii ay daadadku saameeyeen kuwoodii ugu darnaa noocyada kala duwan ee raashinka la quuto shaafi axmed waa maayarka magaalada jigjiga waxa uu ka warbixiyey saameynta roobabka niguga ka dhalatay iyo jawaabta ay ka bixiyeen ee gaar ahaan magaalada jigjiga caasimada dowladeegaanka soomaalida guud ahaan xalay abbaara shantii galabnimo laga bilaabo ilaa ku dhowaad siddeeddii fiidnimo waxaa magaalada jijiga ka da-ayay roob weyn kaasoo meelaha qaar duufaan iyo dabay laha meelaha qaarna runtii dhagaxyaale lahaa wuxuu geystay saamayn hantiyeed buu geystay xaafado badan oo magaalada ka mid ah iyo biyahaasi galeen gaar ahaan meelaha togaga ku dhow xaafadda labaad afaraad saddexaad sagaaliyo tobnaad meelo iyo meelo kaloo badan buu runtii galay ilaa iminka khasaare nafeeduu geystay lama arag waxaa saasoo kale uu galay guryo ilaa sagaashan qoys gaadhaya oo saamayn runtii uu ku yeeshay sagaashankaa qoys waxaa maanta kontonkii u horreeyey loo qaybiyey raashin caawiyo bustayaal iyo waxyaabihii ay noloshooda ku sii wadan lahayn sidaasoo kale ki tiimka injineeringiga ee la xidhiidha mashaariicda waxay xallinayeen ilaa saaka meelaha ay biyuhu ku jireen jananeetara lagaga saaray xaafadihii guudahaan ay biyuhu ku wada jireen oo biyihii waa laga tuuray waddooyinka meelihii ay dhibaatadu ka jirta wixii maanta la qaban karay iyadana waa la qabtay oo biyaha waa la sii wada daayey saasoo kale waxaa dadaal fiican laga sameeyey in daraasaad bal la ogaado ugu yaraan meelaha ay dhibaatooyin ka dhaceen shaqooyinna laga qabto cagafyo badan magaalada la geliyo dhankiisa cabdifataax maxamed cabdi oo ah wasiir ku-xigeenka xafiiska maarinta khataraha musiibooyinka dowladeegaanka soomaalida ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay gaarsiiyeen dadkan ay saameeyeen fatahadaha ka dhashay roobkani guga iyo weliba sida ay ku bilowdeen roobabkani saad ka warqabtaan waxaa inoo curtay roobkii guga ilaah mahad iskale waan sugayna roobku inuu curto bishan bilowgeedii ama dabeeqadii bishii hore marji sidaa daraaddeed xalay roobkii da-ay roob muddo saacadaha socday oo aad u dhibca badan buu ahaa taasoo sababtay inuu keeno khasaare maaragtay maal iyo isugu jira iyo khasaare hantiyeed iyo iyo infrastructureka kaabayaashii burburiyey marka khasaaraha dad fara badan oo guryahoodii daadka uu ka galay oo ka soo barakacay oo cuntooyinkii haysteenna ka qoyeen ama daadad ka qaadeen wixii guriga u yaallay hoy ahaana ay uu daadku ka saameeyey baa jiray gaar ahaan xaafadaha labaad iyo afraad iyo xaafadahan togo u dhow annagoo taa ka jawaabaynaya waxaan galabta ilaa saaka aan ku hawlanay inaan soo xulno dadka ugu liitay ee roobku aad u wax u yeelay ama saamaynta badan uu ku yeeshay kuwaasoo ilaa sagaashan qoys tira ahaan aan ku hayno sagaashankaasoo kontonkii ugu daraa galabta loo qaybiyo afartankana insha allah beri aroortii aan rabno inay loo qaybiyo kontonkan waa dadkii deganaa qabalaha labaad gaar ahaan suuqyare meelaha togo u dhowdhow ama aaggii hore ee uu ku ooli jiray xarunta gawraca ama maarata meesha xoolaha lagu qalo sidaa daraaddeed aytamiskan loo qaybiyeyna raashin iyo agab aan raashin ahayn oo bustayaal iyo caawi iyo isugu jiraa qoys walba toddoba shay oo kala duwan buu helayay oo cunto iyo aan cunto ahayn oo isugu jirta dhinaca kale suun roobkani saameyn kale u yeelan maamulka magaalada oon ka wada shaqaynayna hawshan maayarkii iyo kaabinegii maamulka magaaladaba daadadkan inayna meesha gelin dib damba daadkan suu noogu dhicin oo kale iyadana in waxyaabihii sababay iyo laga hortag la sameeyo isagoo dhanka kalena wasiir ku-xigeenka uga digay bulshada inay iska ilaaliyaan fatahaadaha ka dhalan kara roobabkani ee goobaha markaasi biyomareenada ah marka waxaan uga digaynaa dhammaan guud ahaan deegaanka iyadoon gaar ku ahayn gobolladaas in laga taxadaro maadaama roobka guugu bilowday meelaha jooggiisa hooseeyo dhulka jooggiisa hooseeya ee dooxooyinka iyo laagaha iyo webiyada iyo meel walba oo daadka u saamayn karo in laga taxadaro oo hantida iyo maarata mashinariska ugu jiro in lagala fogaado dhankooda qaar ka mid a dadkii danyartaa ee la guddoonsiiyey gargaarkani ayaa uga mahadceliyey dowladda gargaarka la soo gaadhsiiyey walow ay sheegeen in baaxadda saamaynta roobabkani ay ku yeesheen ay ka badan tahay waxaa la siiyey isku soo wadaduubo roobabkani guga ayaa xilligani ka bilowday guud ahaan dowladayaaka soomaalida iyadoo ay sheegayaan bahda saadaasha hawada la-aanta deegaanka inay jiri karaan afarta toddobaad ee ugu soo horreysay soo socda inay di'i karaan roobab mihiigaana kuwaasoo khasaare markaasi geysan kara ugana digeen bulshada in loo baahan yahay sidii looga taxadari lahaa goobaha biyo mareenada ah in laga fogaado maxan cabdiraxmaan gaata v o e magaalada jigjiga
taliska s c khaatumo ayaa ka warbixiyey dil ka dhacay magaalada laascaanood iyaga oo sheegay inay gacanta ku dhigeen eedaysanayaasha dilka u geystay mid ka mid a dhallinyarada ka shaqeeya goobaha shidaalka lagu iibiyo warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
taliska booliiska ee si khaatumo ayaa ka hadlay ee dil ka dhacay magaalada laascaanood waa halkaasii ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliiska ee si khaatumo sarreeye guutasiyaad maxamuud cabdiraxmaan isagoona sheegay inay gacanta ku soo dhigeen eedaysanayaal ee dil ka geystay gudaha magaalada laascanood sagaalkii afartan subaxnimo ayaa dil ka dhacay kaalinka nugaal ee galbeedka magaalada laascanood dilkaasna waxaa loo geystay marxuum cabdulqaadir haaruun cabdixaafid ina milga cabdulaahi warsame lix labaatan jir ah ku dhashay laascanood dilkaa waxaa geystay laba gacan ku dhiigle oo kale ah cabdiraxmaan cabdirashiid gurey ina kiina cali aadan siddeed iyo toban jir ah ku dhashay cergaabo iyo yuusuf gacan ku dhiigle yuusuf cabdulqaadir maxamed calanuur afar labaatan jir ah inax xabse maxamuud maxamed ku dhashay laascanood marxuumka waxay la helaan xabad wadnaha kaga dhacday markay ahayd labada nin way baxsadeen gaari barbogsa ku baxsadeen ilaa iyo saacaddu markay ahayd labiiyo tobankii iyo konton iyo shan waxaanu ku daba joogno ku cayrsanaynay doodi geesta kale waxa uu sheegay taliyuhu inay ku soo qabteen deegaanka holhol isagoona warbixintaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisii sida tan ku soo qabannay holhol agteeda markay aad labiiyo tobankii iyo konton iyo shan ayaanu gacanta ku dhignay gacan ku dhiglihii koowaad oo ah yuusuf cabdulqaadir maxamed cali nuur isagoo xero geelah saaxbada busto saaran yahay gaarigana meel dhexe kaga jabay qadar laba kilomitir inuu jirta ayaanu kii kale ka hadlay isagana isagoo geel dad wada ku dhex jira oo xaggan iyo tukara ku soo jeeda bistooladiina gacanta ku sita markii sidii naloo sheegay aanu raadkiisa ku joognayna waxaan ugu tagnay laba kilomitir soo ka socday gaarigii halkaasaanu ku qabannay bistooladiina geed buu ku riday agtiisa ah iyadana waa soo qabannay labadii gacan ku dhiigle sidaas ayaanu ugu soo wareejinay xabsiga dhexe laascaanood kiiskoodiina baaris buu ku jiraa wixii tafaasiira ka soo baxda ama macluumaadana dib ayaa ciidanka boliiska ee hoggaanka c i d du idinkala soo wadaagayaan
eedaysanayaashan dilka loo haysta ee booliisku ay gacanta ay ku soo dhigeen ayaa waxay gudaha magaalada laascaanood oo ku dileen nin dhallinyaro ah kaasoo kaalin shidaalka lagu iibiyo ku haystay dhanka galbeed ee magaalada laascaanood sida ay sheegeen dad goobjoogayaala cabdikariin olol v o w magaalada laascaanood
wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan iyadoo haatan lagu guda jiro gebagabada bisha barakaysan ee ramadaan ayaa bishan oo kale waxaa suuq badan hela makhaayadaha iibiya cuntada gaar ahaan xilliyada habeenkii dadka soomaya ayaa inta badan ku kala xusha cuntooyinka hadba kuwa ay u arkaan in ay ka ilaalin karaan gaajada haddaba waxaa maalmahan ugu dambeeyey suuqa si weyn u qabsaday makhaayado iibinaya muuqmadda ama oodkaca kaas oo ay dadweynuhu aada u xiiseeyaan wariyaha v o ee magaalada hargeysa xamse cali jeesto ayaa kala sheekaystay qaar ka mid a dadka ku suxuuranayay muuqmadda ama oodkaca iyo shaqaalaha meheradaba waxaana waxa keenay in aada loo xiiseeyo cuntadan
waa goor habeenimo ah suwaxanka iyo buuqa dhegayna soo gaadhaya waa dad badan dhallinyaro oo kuyuu dheer ugu jira maqaaxi aan ku noqotay cuntada muqumadda ama oodkaca loo yaqaano oo habeenadan rabadaanta suxuur ahaan looga cuno gudaha magaalada hargeysa meheradaha sameeya muqumadda ayaa suuqoodu kar u kacay haddaba waxaanu wax ka weydiinay sababta shaafici maxamuud oo ka tirsan shaqaalaha maqaaxida safa oo samaysa cunto wadanidan shaafici ayaa sidoo kale sheegay in baraha bulshada oo lagu baahiyey cuntadan muqumadda ama oodkaca ay meheradooda u keentay macaamiil fara badan oo uga kala timi goobo kala gedisan horta horta midaan kuu sheego muqmaddu awalan soomaali u caan bay ku tahay markaas muqmadda dee waxaa laga sameeyaa xoolaheenna sida geela looda laakiin annagu waxaanu iibinaa muqmadda geela wuxuunbaan anhu intan imika intii rabadaantii ayaanu bilownaa maasha allah wallaahi si fiican bay u socotaa meelo kala duwan baa laga imaadaa gabiiley arabsiiyo awbarkhadle dhulkaas walba laga imaadaa sababta waxaan keentayna horta adigu habeen dhoweyd baa ayaa ayaa laga sii daayey social mediaha baa la geliyey kabacdi waxaa dhacday dalabkii baa soo batay waxaa dhacday in shaqaalu xitaa ismaqliba waayo wakhtiyada qaarkood oo haddaad ilamaad hebelow leedahay uu dadkanuun u jeedo adigii la shaqaynaya uu kuma xasuusan waayo wa ficlan markaa dalabka maxaa yahday dalabka wallaahi maasha allah ha social media ha keenay
dhanka kale dadweynaha muqumaddan cunayey oo aannu kula kulannay ayaa sheegay in xilliyada soonka ay muqumaddu faa'iido waxtar leh iyo adkaysu u leedahay taasina ay ka dhigayso in dadku ay ku suxurtaan maxamed cabdiraxmaan ayaa noo sheegay in uu meel ka durugsan maqaaxidan uga yimid si uu uga cuno suxuurta halkani niyo anigu waxaan halkan u imi oon meel fog uga imi sidaan bahashaa muqmadda aan aan uga qayb galo niyo anigu maan ogeyn in halkan lagu sameeyo saa uu sheegaya inanku waxaan ka arkay social media runtii bahashuna niyo dee faa'iidooyin badan bay leedahay aniguna dee xoolaha oontaa xoolaha inankaas sheegay niu la isku raacay faa'iidooyinkay leedahay waxaa ka mid a inaanu qofkaasi gaajoonin maanta o dhan haddaad shaqaynayso arrinta kale muhiimkii waxa weeye maxay day bahashan nagu soo jiidatay niyo waxa weeyaan dadkii boorin suxuur isku mida oo sareenuun aan wax alla wax kale oo doorashii jirin ayaa ni horta dadkii wareerisay dee oonta xaaluna way jirtaa qof kasta gaaju ka cabanaya qof kasta gaaju ka cabanaya ofde iyaad gaajoonin waxaa keliya gaajada lagaga baxsan karaana dee waxa weye waa oontaa xoolaa iyo weliba muqumadda odkaca bahasha dadka qaar u yaqaanaan annaguna muqumaddaanu idhaahno ree waqooyigu niw baasha anu meel fog baan uga yimi ilaa xilligaa iminka malaa saacad baan halkaa taagnaa ninna kuyuu igu jiraa aniguna waniga halkan iminka idinku warramaya nin baa igana siiyey
xamse cali jeesto v o a hargeysa
ramadaan mubaarak idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dowladda maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay shirkado xidhiidh la leh ruushka maraykanka ayaa ku eedeeyey shirkadahaasi in ay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqyada sharciga ka baxsan ee uu ruushku ka wado afrika sida ay sheegtay dowladda maraykanku sababaha ka dambeeya cunaqabateynta iyo loolanka maraykanka iyo ruushku ee ku aadan afrika ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o e xuseen barre aadan wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa cunuqabatayn ku soo rogtay laba shirkadood oo laga kala leeyahay ruushka iyo jamhuuriyadda bartamaha afrika arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu sii xumaanayo xidhiidhka wadamada galbeedka afrika iyo maraykanka haddaba waa maxay walaaca uu maraykanku ka qabo in uu lumiyo saameyntii uu ku lahaa afrika waxaa inoo faahfaahinaya doctor mahdi cumar sheekh oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan nairobi khasaare weyn ayaa soo gaadhaya maraykanka haddii ruushka uu kala wareego qaaradda afrika waxa koowaad ee uu waayaana waxay noqonaysaa hogaamintii uu maraykanku caalamka hogaaminayay dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeeyey waayo afrika waxay ka kooban tahay afar iyo konton dowladood oo dhammaantoodba taageeri jira mowqifyada maraykanka marka layskugu yimaado fagaaraha caalamka waxyaabaha kalu waayaya waxaa ka mid a suuqa afrika oo noqonaya suuq aada u horumarsan oo dhaqaalo badanna haysta maraykankuna ay wax badan ka iibin lahaayeen ugu dambayna waxaa kalu waayayaa macdano aada u fara badan oo afrika ay qani ku tahay maraykankuna uu ugu baahan yahay si uu teknolojigiisa hore ugu mariyo marka laga hadlayo waxyaabaha uu samayn kara maraykanku waxa weeyaa si uu ilaashado qaaraddaas inuu horumariyo infrastructureka afrika berigii hore maraykanku wuxa uu ku mashquulsanaa inuu horumariyo dimuqraadiyadda iyo human rightk ama xuquuqda bini-aadanka ee afrika laakiin iminka si uu sii haysto waa inuu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka eerbootyada iyo dekedaha waxaa kale oo looga baahan yahay maraykanku waa inuu maaragtay kor u qaado afrika iyo meelaha ay ka taagan tahay caalamka berihii u dambeysay waxaa jirtay mar uu kusoo biiriyey oo u ololeeyey inay ku biirtay g twentyga afrikaanku hase yeeshee waxaa loo baahan yahay goobaha kale caalamkana inuu ku taageero inay afrikaanku xubinno buuxda ku yeeshaan waxyaabaha kale maraykanku uu ka caawin kara afrika waxaa ka mid a shaqo abuur loo sameeya dhalinyarta faraha badan leh en shaqooyinka haysan waxna bartay ee afrika ku nool dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo technolojiga internetku ka mid yahay iyo digitalizationka ayuu maaragtay laga caawin karaa dhinaca kale ruushka ayaa sanadahan u dambeeyey xoojiyey saameynta uu ku leeyahay afrika gaar ahaan dhinaca milatariga iyo siyaasadda sida uu faahfaahinayo doctor maxamed cali ciye oo ku xeldheer xidhiirka caalamiga ah kuna sugan dalka norway waxaan ogsoonnahay ruushku in ciidamadiisa wagner ay ka mid noqdeen dagaallo badan oo afrika ka dhacaya sida dagaalkii libiya dowladda libiya iyo generaalkii xaftar markii uu dagaal ka socday waxaan ogsoonnahay in central africa oo in badan dagaal ka socday ay kaalin muuqata ku yeesheen oo ay dowladda central africa gacan siiyeen oo ay ka hortegeen jabhadihii halkaa ka dagaalamayay taasi waxa ay keentay haddaba in west africa ama bariga africa ay saameyn ku yeeshaan waxaan ogsoonnahay saddexdii dal ee afgembiga uu ka dhacay sanadkii hore ee milatarigu ay qabsadeen in ay si toosa uga hor yimaadeen quwadaha reer galbeedku maraykanku ka mid yahay halkaana ay gacansaar la yeesheen waddanka ruushiya ruushiyaanku waxa ay la yimaadeen siyaasad cusub oo ah dhisitaan milatari iyo gacansiin iyaga oo muujinaya dabacsanaan iyo qaab ka duwan qaababkii ay maraykanku ula macaamuli jireen waddamada afrikaanka ah haddaba waxaa loo baahan yahay maraykanku haddii uu rabo inuu awooddiisa siyaasadeed iyo faragelinta militari ee uu ku lahaa waddamo badan oo afrikaan ah in weliba west africa ha u badnaatee in uu qaabka istaraatiijiyadda siyaasadeed wax ka bedelo waxaan ogsoonnahay niger inay ahayd west africa halka xerada militari ee uu kaga hortago argagixisooyinku ay ugu taallay halka waxa ayna ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii ay maraykanka la galeen taas waxa ay keentay in maraykanku durba uu raadiyo dalal kale oo ku yaalla west africa oo uu u bedelo xeradiisa militari oo uu kala dagaalamo argagixisada guud ahaan marka laysu geeyo waxaa u malaysaa in africa ay soo kacday oo isbeddel siyaasadeed oo cusub la soo toosay taasi oo ah in markii hore maraykanku heshiisyada afrikaanka uu la galay ay ahayd mid hal dhinac ah oo isaga dantiisoo keliya ah laakiin iminka afrikaanka siyaasiyiintoodu ay la soo baxeen ah mid wax isweydaarsi ah
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna gabagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaayo haatanna waxaa idinku soo maqan hees ay hore u qaaday allah u naxariistee sahra axmed jaamac waxaana haatan inoogu luuqeynaysaa fanaanadda codka tolmoon deeqa bilan
dhexdooda kii lagu shareero ureeqoohe sishaaximan samada shishoola tallawde cershiga sharaf lagu casuumeeye ilaahay kuwada shiireeno ureeqoohe sishaaximan samada shishoola tallawde cershiga sharaf lagu casuumeeye ilaahay kuwada shiireeno rasuulkii sharafka mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhibteediyo qiyaamaha nooga shaqeeyo qasiidadaas ay ku luuqaynaysay fanaanada deeqa bilan oo ay hore u qaaday allaha u naxariistee sahra axmed jaamac waxay gebageba u tahay idaacaddeenii subaxnimo waxaa halkan idinkala socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar dhinaca farsamaduna waa nuur xasan nuur tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
qiyaamaha noo shaqeeyo shamsiya dayaxii makaado shaqsina nabiga aan mataline rasuulku nafluhu shaki la'aan cilmigiisa ka wada sharabo shamsiya dayaxii